وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنتُمْ صَامِتُونَ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدِي يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا تُنظِرُونِ إِنَّ وَلِيِّيَ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَسْمَعُوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين waxaan ku dhex jirnay fii suurati alacraaf marka intaanan darsigan bilaabin darsigii xalay qaybtii ugu dambaysay waa iska marnay laqbaha laqbaha uma kusoo celinaya macna ahaan waan ka soo hadalnay qaybtan huwa aladii khalaqakum min nafsin waaxida huwa allah subxaanahu wa tacaala alladii allihii wey khalaqakum idin abuuray min nafsin waaxida naf keliyeeto idinka abuuray naftaas waxaa loo jeedaa waa nabiyullaahi aadam weeyaan wajacala allah subxaanahu watacaala wuxuu yeelay minhaa nafta xaggeeda bimacnaa jacalada waa bimacnaa khalaqaanada wajacala ay wakhalaqa allah wuxuu abuuray minhaa naftaas waaxidka xaggeeda zawjahaa zawjkeedii yani xaaskeedii ayuu naftaas u abuuray oo xawaa ah muxuu rabbi ugu abuuray liyaskuna inuu aadam xasilo ilayhaa yani zawjadiisaas inuu ku xasilo oo u xasilo darteed ayuu rabbi subxaanahu watacaala sidaa u yeelay marka huwa aladii khalaqakum min nafsin waaxida qur-aanka inta badan waxaad arkaysaa ilaahay subxaanahu watacaala yani meelo badan uu ku sheegaa in aadam iyo xawaa ilaahay dadkaas makhluuqa dhulka ku daadsan oo dhan ka abuuray fii suurati nisa awalkeedan ku soo marnay yaa ayuha nnaasu itaquu rabbakum aladii khalaqakum min nafsin waaxida wa khalaqa minha zawjaha wabata minhumaa rijaalan kaiira wanisaaa waxaa makhluuqaas midabada kale leh qaar madow yahay qaar cad yahay qaar guduudan yahay ardadaas macmuurat lardi ku firirsan meel kasta ha joogaan waxay ka yimaadeen aadam ayay ka yimaadeen marka labaad allah wuxuu qaybta labaad noogu sheegay wajacala minha zawjaha liyaskuna ilayha waxay tusinaysaa aayaddaasi ninka iyo xaaskiisa inay yihiin dadka dadka iskugu dhowaanshaha badan maxaa yeelay jinsigiisii baa laga abuuray bani aadamka jinsigiisoo kale baa xaaskiisana looga abuuray makhluuqaad kale ilaahay kama dhigin marka waxay yidhaahdaan yacni ulfada iyo mawadada iyo jacaylku wuxuu ka yimaadaa dadku markay isku jinsi yihiin liana aljinsa ilaa jinsihi amyal baa la yidhaahdaa jinsiga jinsigiisii kale ayuu u leexdaa oo u xasilaa oo ku sugnaadaa weeyaan aadam iyo xaaskiisii oo xawaa ahay sidaasuu rabbi noogu sheegay duriyadiisana sidaasoo kale buu ilaahay u sheegay yacni maaragtay fii suurati aruum oo kale in sidoo kaleeto yani xasiloonidaa iyo mawaddo iyo kulli inay jirtay raxma ayuu ilaahay noogu sheegay wa min aayaatihi an khalaqa lakum min anfusikum aswaajan litaskunuu ilayha allah sidaas uu leeyahay waa aayaadka ilaahay maaragtay ee tusinayo koonkan inuu keligii macbuud ka yahay tusinayay ka mid tahay inuu ilaahay maaragtay subxaanahu watacaala naft naftiina uu ka abuuray oo u abuuray aswaaj inaad u xasishaan markaasuu yidhi wajacala baynakum mawaddatan waraxma allah dhexdiina wuxuu yeelay almawaddatu waalraxma ayuu maaragtay dadkiina dhexdiina yeelay weeyaan falamaa tagashaaha markuu daboolay yani atagashi waxaa la yidhaahdaa baan idhi waa kinaayatan can iljimaaci wey waxaa laga kinaayoonayaa jimaaci ninkii xaaskiisa markay isku tagaan weeyaan falamaa tagashaaha ay jaamacahaa wa waqi'ahaa markuu jimaacay ay kulmeen maxaa yeelay yani waxaa la yidhaahdaa taqshiyada iyoni maaragtay daboolista yani waxay leeyihiin atajallulu waa aljimaacu baa la yidhaahdaa waa qofka markuu qofka kale ka shara maro uu daboolo saasoo kalea loo jeedaa waa jimaacay weeyaan markii uu jimaacay xamalat haweentii way qaaday uur bay qaaday xamalat way uurtay xamlan uur oo khafiifan fudud alxamlu alkhafiifu waxaa loo jeedaa yani awalu lxamli baa la yidhaahdaa uurka bilowgiisa marka uu yahay ayaa loo jeedaa sababtu haweenta xanuun ma dareemaysa markaasoo kaleeto maxaa yeelay ilmihii weli waa biyihii ama waa cad hiliba waxaan ujeeda xoogaa dhiiga ama cad hiliba weeyaan oo yar weeye marka ilmaha intaysan weynaan dhibka iyo alamka ma dareemaysa weeyaan marka sidaasuu rabbi leeyay xamalat xamlan khafiifa famarat bihi famarat bihi ay istamarat bilxamli uurkii ayay daa'imtay haweentii ilaa ay ka dhasho uurkiibay daa'imtay sidaasaa loo jeedaa mujaahidoo kale wuxuu leeyahay istamarat bixamlihi uurkiisii ayay daa'imtay buu odhanayaa weyaan ibnu kaiiroo kale wuxuu soo guurinayaa yani wuxuu leeyahay waqaala ayuubun sa'altu lxasana can qowlihi tacaala famarat bihi yani xasanulbasri baan weydiiye buu leeyahay ayuub waxaan ka weydiiye buu yidhi aayaddan famarat bihi maxaa loo jeedaa markaasuu xasan basri wuxuu yidhi low kunta rajulan carabiyan la carafta maa hiya haddaad nin carabi ahaan lahayd oo carab u dhashay aad noqon lahayd luqadda carabiga ku dhashay waad garan lahayd waxa loola jeedo waxa ay tahay markaasuu fasiroo yidhi xasanulbasri inamaa hiya fastamarat bihi uurkiibay daa'imtay ayaa loo jeedaa buu yidhi walidaalika ibnu jariir abarina sidoo kale uu ka soo guurinaya inuu leeyahay istamarat bilmaai qaamat bihi waqacdad biyihii bay maaragtay daa'imtay oo caloosheeda galay markaasay ku socotay mar ay fadhiisataayoo socotaa wax dhiba aysan dareemin weeyaan falamaa afqalat haweentii markay cuslaatay yacni afqalat waxaa loo jeedaa ay kabura alwaladu fii batniha markuu ilmihii caloosheedii ku weynaaday oo walaadadeeda dhalitaankeedii uu soo dhowaaday weeyaan dacawa allaha yacni maaragtay ninkii iyo xaaskiisii way baryeen allaha allah dacawa allaha allah bay baryeen rabbahumaa rabbigoodii oo khaaliqoodii maaligoodii ahaa ayay baryeen maxay yidhaahdeen lain aataytanaa allahayow haddii aadna siiso saalixan yacni walad kaamiloo dhammaystiran yani waxaa loo jeeda saalix alkhilqati ayaa loo jeeda abuuristiisa mid ay dhammaystiran tahay oo taama weeyaan wax nusqaana aynan ku jirin haddii aadna siiso lanakuunanna waxaan ahaanaynaa oon ahaanaynaa min ashaakiriina kuwa shukriyo nicmadaas aad noo gashay kuwa ka shukriyaa noqonaynaa hadalkaas bay yidhaahdeen lanakuunanna min ashaakiriin marka arrintii markuu rabbi u sameeyey maxay sameeyeen ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu noo sheegay inuu yani maaragtay sidii ay u codsadeen inuu rabbi u siiyey markaasaa waxaana la kaga warrami in maaragtay ay nicmadii ilaahay ku kufriyeen falamaa aataahumaa falamaa aataahumaa allah markuu yani ninkii iyo xaaskiisii ou siiyey saalixan ay waladan saalixan ilmo dhammaystiran oo basharan sawiyan ah sidii ay u dalbeen loo siiyey siday u doon ilah u weydiisteen loo siiyey jacalaa lahu shurakaaa جعل أبيه يهويدي أو إنسان كله جيده ذريدي آدم ويان سيدا حالك سوى حضلني آدم معها محايا لي يعني ما أردت وحل إلهده فعلك ذريدي أي سميسي أي أسند إلى آدم وحواء فعلك أي أولاده دي سميسي أي آدم يحول العسكية أو ما أردت فاعل لغا بيجي ويان جعل وحي لين aadam duriyadiisii oo ninkii yani xaaskiisii ah awlaadii ilaahay uu siiyey lahu allah waxay u yeeleen ay lilaahi allah bay waxay u yeeleen shurakaa kuwa isaga la wadaagsado ayay rabbi subxaanahu watacaala u yeeleenoo yani waxaa loo jeedaa facabadu lawhaana waalasnaam nicmadaa weynoo rabbi uu u galay meeshii ay ka shukrin lahaayeen kama ayna shukrinine shirki bay la yimaadeen oo asnaan bay caabudeen ilaahay qeyrkii bay caabudeen waxaan rabbi ahayn bay caabudeen weeyaan markaasuu rabbi naftiisa ka tahiroo yidhi fatacaala allah allah baa kor noqday ay tanazaha wataqadasa allah baa kor noqday oo tahirsanaaday oo ka hufnaaday camaa yushrikuuna shirkigooda waxa ay rabbi la wadaajinayaan allah baa ka hufnaaday oo ka fogaaday oo ka dheeraaday marka arrinkan waa shirki wey sidaas darteed baana marka aadam iyo xawo loogu nisbayn karin oo shirki bay la yimaadeen riwaayadii ka hadlaysana waataan xal soo sheegnay inay daciif tahay aan ka soo hadalnay weeyaan markaasaa weliba lasii raaciyoo la yidhi ayushrikuuna maa laa yakhluqu shay-an wahum yukhlaquun ayushrikuuna miyay wadaajinayaan yacni labadii aabbihii iyo hooyadii maa shay laa yakhluqu aanan abuurin shay-an waxba aanan abuuri karaynin miyay la wadaajinayaan macbuudkoodii iyo khaaliqoodii miyay la wadaajinayaan macbuudahaad kale miyay ilaahay la wadaajinayaan kuwaasoo aan waxay abuuri karaan aan la arag weeyaan inay wax abuuraan iska daaye wahum ayagu yukhlaquuna ay yihiin kuwa la abuuray walxaalu hum yukhlaquun ayaguba ay yihiin kuwa la abuuray ay makhluuq ay yihiin weeyaan marka dadaan waxba abuuri karin allah wuxuu maaragtay cibaadada ku yeeshay waxaa ka mid ah kownuhu khaaliqan mar hadduu khaaliq yahay allah uu wax abuuro samaawaadkaas ardada makhluuqaadka kale dhexdooda ku jiro wax alla waxa ku sugan ilaahay baa abuuray mar hadduuba khaaliq yahay asaga ayaa cibaadada mutaystay weeyaan wixii ka soo haray aan khaaliq ahayn hadda khaaliq kale maba jiro aan allah ahayn subxaana wa tacaala marka waxay cibaado astaahilaan ma jiro allahna qur-aanka wuu ku sheegaa inaysan maaragtay waxba waxba aynan abuuri kareynin fi suurati alhajj oo kale ilaahay wuxuu leeyahay ya ayuha naasu duriba mathalun fastami'u lah allah tusaalo idii yeelaye dadu dhageysta buu rabbi leeyahay subhanahu wa ta'ala inna alladheena tad'uuna min duuni illah waxa aad caabudaan oo rabbi ka soo haray min duuni illah yaani cid kasta way min duuni illah waxa alla wixii ilaahay ka soo haro dhan baa la yiraahdaa lan yakhluqu dhubaba walow ijtamacuu lah duqsiga waxa wey waxyaalaha ugu yar makhluuqaadka ilaahay ou abuuro kuwa ugu yaryar buu ka mid yahay diqsi ma abuuri karaan diqsigaa yarkaa ma abuuri karaan buu rabbi leeyahy haddii ay isku wada tagaan wax alla wixii min duuni illaahi ah ma samayn karaan weeyaan marka sidaa darteed allah ayaa cibaadada iska leh cid kale in lala wadaajiyana ma ogola allah subxaanahu wa tacaala weeyaan marka waa lagu inkiri ayushrikuuna maa laa yakhluqu shay-an wahum yukhlaquun walaa yastaiicuuna ma awoodaan kuwaas aalihadaas oo macbuudaadka idinka aad caabudeen lahum ay licaabidiihim dadka iyaga caabudo uma awoodaan nasran gargaar uma awoodaan haddii dhib uu soo gaaro shiddo ay ku dhacdaa inay shiddada ka qaadaan oo saa ugu gargaaraan ma awoodi karaan nafci iyo waxtar ka maqan inay u soo jiidaan oy siiyaanna ma awoodi karaan weeyaan laa yastatiicuuna lahum nasra yani maaragtay wax gargaaray u awoodi karaan lama arko iska daa inay khayrkood wax u taraane walaa anfusahum yansuruun walaa yansuruuna uma gargaari karaan anfusahum naftooda xataa uma gargaari karaan naftooda xataa durna kama dafcin karaan nafci ka maqanna iyo waxtar ka maqanna uma soo jiidi karaan uma siin karaan weeyaan marka allah subxaanahu wa tacaala sidaas buu leeyahay marka waxa weeye qofka isaga naftiisaba ka cajizay inuu wax taro durna aanan iska celin karin dhib aan iska qaban karin khayrna aan soo jiidan karin waxa weeye yaani maaragtay dadka kale inuu u gargaaro waaba ka sii fogtahay weeyaan aad buu uga fogtahay weeyaan وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم وإن تدعوهم هداد أيرتان إلى الهدى هنون هداد أيرتان لا يتبعوكم إذن راعي مايان هدا هنونك أيرتان إذن ما أجيبان سواء وحائك عليكم دشين وحا كسما أوئك أدعوتموهم أيرتانا أو هنونك أيرتانا أم أمس أنتم إذنك صامتون كأمستينابا واسمنتها ويان هذا خير ويرتد إيه هذا ويرين كأمستبا واسكم دويا مرنا كما أجيبي كران ويان إجابة ملوي كما أجيبي كران لوجيدا مركا وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم علماء لا معنى اسكو دوبي كشيغان وإن تدعوهم إلى الهدى يعني أيغا لفتوده مشركين تبا لا حدليا mushrikiintii wain tadcuuhum aalihadiini asnaamtaad caabudayseen alla sokadii haddaad hanuun iyo rashaad iyo khayr aad ugu yeertaan yani maaragtay laa yatabicuukum idinku raaci maayaanoo muraadka ugu yeerateen maaragtay yani kuwa idinku raaca ma aha macnahaas in la yidhaahdo maaragtay mufasiriintu way sheegaan waxay kaloo la sheegaa oo maaratay mufasiriintu yidhaahdaan وإن تدعوهم حديئات أيرتان أصنام تاس يعني ما ركتي إذنك مشركين تآت بريسان واي يعني أتوكتان أود عابدان ما ركتي وحنو جيدا وإن تدعوهم حديئات بريسان أود ويديستان إلى الهدى إلى أن يهدوكم إن إذنك إذن هنونيان حدات كبريسان وكتوكتان بلو جيدا hanuun haddaa weydiisataan yani inay idinka idin hanuuniyaan iyo ayaga inay hanuun ugu yeertaan labadaa macno un weeyaan waxaan ka hadlayna waa taa weeyaan macnihii horaan marnay ayagaad khayr ugu yeerteen kuma ajiibayaan haddaa adiga weydiisato tidhaahdo ihanuunina kuma hanuunin karaan labada macnoba maaragtay mufasiriintu way sheegaan weeyaan وإن تدعوهم هداد أيرتان إلى الهدى هنون هداد أيرتان يعني إلى أن يهدوكم إني إذن هنونيان سيدة الله مركاد ويديستان inuu idin hanuuniyo oo rabbi idin hanuuninayo kale laa yattabicuukum idin kurra idin raaci maayaano muraadkiina ma ajiibayaan adacawtumuuhum sawaa'un calaykum sawaa'un waxaa siman oo eg calaykum dushiina waxaa ku siman adacawtumuuhum u yeerteena oo bari ama bari tuugteena weydiisateena hanuun iyo shiddo idin haysata inay idinka qaadaan am amase antum idinku saamituuna ka aamustaana kuwa ka aamusan noqoteenaaba waa sawaaun calaykum weya mustawin calaykum yacni baryadiinna iyo maaragtay baryo la-aantiinnu waa iskaga mid sababtu waxa weeye waa wax jamaada oo dhagxaan iyo qoryo iyo aad samaysateen waxba aanan tari karaynin waa midda nabiyullaahi ibraahim maaragtay aabbihii uu ku leeyahy ku canananaya fii suurati maryam yaa abati lima tacbudu ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا marka waa dad aan kuwa aanan wax khayra ay ku tari karaan aan jirin waxay maqlayaan aanan jirin waxay arkayaan aanan jirin weeyaan marka meeshan mushrikiinta iyo asnaamta ay caabudi jireen bay aayadahan aad uga hadlayaan oo arki doona insha Allah taala ila an ka gaarno khudil afwa wa amr bil urfi wa ard aan al jahilin ayagaasa hadalkoodi laga hadlaya marka qaarkood aayadaha way isku soo noqnoqonayaan isku macno un bay maaragtay yani aayadii lafteedii liajli ta'kiid loo soo celinayaan arki doonaa ina aladiina kuwii tadcuuna aad caabudaysaan min duuni illaahi waa asnaamtii aad caabudayseen wy min duuni illaahi alla ka soo haray sokadiisa alla sokadii aad caabudaan cibaadun addoommo wey addoommadu amhaalukum idinkoo kaleeta ah sidaad idinka makhluuq u tihiin oo mamluukiin u tihiin lilaahi subxaanahu wa tacaala alla aad mamluuk ugu tihiinoo la idin hantay ayay ayaguna addoomo u yihiin weeyaan marka yani ina aladiina tadcuuna min duuni illaahi cibaadun amhaalukum waa idinkoo kale wey farqi idin dhexeeya ma jiro sidaa idinka addoommo u tihiin bay ayaguna makhluuq u yihiinoo addoommo u yihiinoo rabbi u abuurtay weeyaan fadcuuhum falyastajiibuu lakum in kuntum saadiqiin marka fadcuuhum falyastajiibuu lakum in kuntum saadiqiin amarkaas ma aha ku boorin xafil lagu boorinayo inay ay aslaanta caabudaan ma aha laakiin waxaa la yidhaahdaa waa amru tacjiiz waay amru tacjiizin wa tabkiifin ay yidhahdaan waa lagu cajzi gelinaya cajis gelin waay yacni waxba idiima tari karaanta taas weeyaan fadcuuhum barya oo u qayshada dhibka idin haya inay idinka qaadaan durka inay idinka faydaan wanaagga idinka maqan inay idiin keenaan u barya falyastajiibuu ha ajiibeene lakum idinka ha idin ajiibeene bal aan aragne tuuga weeye barya bal hadday wax idiin tari karaan hadduu maantana dhagax ku hayo ama geed yacni maaragtay waxa isiida uu ku hayo waxbuu ma jawaab buu ka heli ijaabo muu ka heli kama helayo weeyaan marka fadcuuhum falyastajiibuu lakum bal ha idin ajiibeen aan aragne tuuga weeye dhibka ha idinka qaadeen marka ma jirto dhibay ka qaadi karaan weeyaan in kuntum haddii aad tihiin saadiqiina kuwa run sheegayo yani fii ma taddacuunahu annahaa aaliha fii ma taddacuunahu lahum waxa aad u sheegtaan asnaamtaasi annahaa aaliha inay ilaahyaal yihiin wa annahaa tastaxiqu alcibaadata min duuni illaah alla sokaday inay cibaado mutaysatay waxa aad idinka sheegaysaan haddaad waxa aad ku sheegaysaan hadday tahay runtiin oo cibaado ay mutaysteen oo ilaahyaal macbuud ah oo cibaadada iskale ay yihiin bal tuuga aan aragnay hadday dhibka idinka qaadi karaan aan aragna weeyaan marka kama qaadi karaan weeyaan marka waa waa iska amru tacjiiza la yidhaahdaa waa lagu cajzi gelinayaa weeyaan ee ma ahan xafi ku boorin lagu boorinayo idinka barya la leeyahay ma aha weeyaan markaasaa tacjiiskii laftiisii yaa yani maaragtay canaantii la canaananayay ayaa mid kale lasii daba dhigaya alahum arjulun yamshuuna biha alahum ma waxay leeyihiin asnaamta aad caabudaan arjulun lugo miyay leeyihiin lugaha oo yamshuuna biha ay ku socdaan yani malix wey istifaamku waa inkaari wey laysa lahum arjulun yamshuuna biha wey ma laha yani maaragtay lugo ay ku socdaan malix am amase lahum ma waxay leeyihiin aydin gacmay leeyihiin gacmaha oo yabtishuuna biha ay wax ku qabtaan sida bani aadamku wax ugu qabto gacmahaada sida adiga wax ugu qabsatoo kale miyay leeyihiin ma leh weeyaan laysa lahum aydin yabtishuuna biha gacmo ay wax ku qabsadaanna ma laha weeyaan am amase lahumma waxay leeyihiin acyunun indho miyay leeyihiin indhahaasoo yubsiruuna biha ay wax ku arkaan sida idinka wax ugu aragtaan indho ay wax ku arkaan miyay asnaamtii leedahay ayagana ma leh wey indha ay wax ku arkaan ma leh haba u sameeyeen suuraddii indhaha haba u yeelan hadday rabaan gacmihii haba u yeeleen lugihii haba u sawireen ha u suureeyeen laakiin waxay ku socon karaan miday wax ku qabsan karaan miday maaragta wax ku arki karaan midna ma aha am amase lahumma waxay leeyihiin aadaanun dhaga bay leeyihiin dhagahaasoo yasmacuuna bihaa dhagaha ay wax ku maqlaan dhaga ay wax ku maqlaan miyay leeyihiin ma leh wey dhaga haba u suureeyeen hadday rabaan ha u sawireen laakiin dhagay wax ku maqlaan ma aha weeyaan marka hadalkaas waxaa la yidhaahdaa yani waa tabkiitun itra tabkiitina la yidhaahdaa waa yani maaragtay maxaa la yidhaha tacjiiska laftiisa wax laga arkayo baa lasii lagu sii maaragtay maaragtay yani lagaga oysiinayaa weeyaan ka oysiin oo kaleeto weeyaan waa lagaga oysiinayaa waxaas marka adawaadkii aad adigu lahayd adiga bani aadamka oo aad lugaad leedaha aad ku socoto wixii manaaficdaada aad ku raadsato waxaad leedahay gacmo aad wax ku qabsato oo khayrka ku raadsato shartaa iskaga qabato waxaad leedahay oo rabbigaaga uu ku siiyey subxaanahu watacaala indha aad wax ku aragto oo waxa maaragta ku dhibaya waxaan ku dhibayn aad ku kala garan karto dhaga aad wax ku maqasha buu rabbigaaga ku siiyey adigii lahaa oo xawaastaas qiimaha le adeegsanayay baa waxaad caabudaysaa maaragtay waxaanan awood intaasoo dhan midna aanan lahayn adawaadkaas ilaahay subxaana watacaala iyo xaasada aad adeegsanayso midaanba la siininoo adiga aad gacantaada ku dhoodhoobtay baad adiga caabudaysaa weeyaan marka waa idin sidee wey qul marka nabiyulaahi maxamed waxaa ku tidhaahdaa udcuu barya ama u qayshada shurakaa'akum aalihadiinni ilaahyaashiinni kuwaad rabbi la wadaajiseen cibaadadiisa la wadaajiseen u yeerta u qayshada yani waxaa ugu qayshanaysaan gargaar ka raadsada wey idinka iyo shurakadiinna inta isa soo abaabushaan aniga dhib igu sameeya saasaa loo jeeda udcuu shurakaa'akum ilaahyaashiinnii u yeerta aad rabbi cibaadadiisa la wadaajiseen uma markaad yani aalihadiinnii idinka isku timaadaan kiiduunii ihagarsada idinkoo wada jirtaan yani dhibka ii geysan kartaan waxbaha ii reebanina weeyaan halaagayga aad i halaagtaan xumaan iyo makri iyo kayd aad igu samaysaan waxbaha ii reebanina weeyaan falaa tundiruuni uma kiiduunii ihagarsada oo idhiba falaa tundiruuni hana ii kaadinina oo laa tuakhiruunii arfata cayni ilmilicsi xataa dib ha ii dhiginine iga takhallusa haddaad awood u leedihiin weeyaan yacni idili haddaad idili kartaan saasaa la leeyahay marka waxaad wadataanba waa dad aanan awood wax ay leeyihiin aanan jirin weeyaan marka waxba aniga ha ii reebanine idiloo dhibaatada ii geysan kartaan ii geysta wey marka macnaheedu waxaa waye waxba igama qaadi kartaan waxaad dur ii geysan kartaan lama arko antum waalihatakum idinka iyo ilaahyaashiinna waxba iima dhibi kartaan wey sababtun waa maxay ina waliyii ina waliyiya aniga weligayga yani ina weliyii waay aniga weligaygu allahu allah weeyaan yani allah allah ayaa weligayga yani waxaa loo jeedaa weligayga alladii yatawallaa amrii alladii yaxfadunii wayansurunii allaha ixifdinayo allaha maaragtay ii gargaarayo allaha amarkayga tawalliyo gacantiisa ay ku jirtaa waa allah weeyaan weligayga waa allah weyan rabbi baa ixifdinaya marka qof ilaahay ximaayenayo ilaalinayo yaa wax ka qaadi karo cidna waxba kama qaadi karta weyan sababtaas baa marka idin leeyahay yani udcuu shurakaa'akum uma kiiduunii falaa tundiruun intaad isku tagtaan dhibkaad doontaan ii geysta waxba igama qaadi kartaan ina weliyiya aniga weligaygu allaahu allah weeyaan weligayga yani maaragta naasirkayga xaafidkaygu waa allah alladii allihii nazala alkitaaba kitaabka qur'aankaa soo dejiyey oo aniga igu soo dejiyey kitaabkaasoo hanuun wato kitaabkaasoo caafimaad wato kitaabkaasoo nuur ah allah yani maaragtay yani allihii soo dejiyey qur'aankaas igu soo dejiyey baa naasirkayga iyo xaafidkayga oo ii gargaaraya wey wa huwa allahna yatawallaa isaga ayaa xifdiyo oo ilaaliyo amarkooda tawalliyo alsaalixiina dadka warwanaagsan yani dadka saalixiinta rabbi baa xifdiyo allah baa u gargaaro ayaga iyo acdaadooda rabbi baa kala ilaaliyo subxaanahu wa tacaala weeyaan marka dadka ahlusalaaxa ah oo maaragtay caqiidadooda islaaxiyo maaragtay aqwaashooda iyo acmaashooda hagaajiyo kayrkoodna islaaxiyo oo maaragtay wanaagsan oo ahlu salaaxa ah dadkaas ee allah subxaanahu wa tacaala baa weligoodii ah weeyaan arrinkoodana asagaa tawalliyey weeyaan kolka cid wax ka qaadi karto lama arko weeyaan sidaasaa loo jeedaa weeyaan والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون والذين أصنامتي آلهذي إلهياشي تدعون آد عابديسان أما برييسان من دون الله ألا سكدي يعني الله وحانا غير كيبا لوجي ذا وحي ربك سوحري وأصنام عابدان إلهيالي معبوداته لا يستطيعون مأوو ذكران نصركم إذنك قرقار كينا مأوو ذكران يعني إن إذن قرقاران ma awoodi karaan weyaan idiima gar haddaad caabudaan kuwa aad idinka caabudaysaa markaad caabudaan khayr idiima heli karaan weyaan mujeeda dur idinku soo degayna idinkama qaadi karaan khayrna idiima keeni karaan weyaan walaa anfusahum walaa yansuruuna ma gargaaraan anfusahum naftoodana uma gargaari karaan inay idinka idiin gargaaraan iska dhaafee naftooda baysan dur iyo nafci midna u milkin karaynin wey marka waa aayaddii hadda aan soo marnay oo maaragta laa yastaiicuuna walaa yastaiicuuna lahum nasra walaa anfusahum yansuruuntii oo kalebay waa isla ayadii wey marka culammadu waxay leeyihiin waqad karara allahu hadihi alaaya limaziidi اta'kiidi wاtaqriir yani maaragta arrinta xoojin lagu xoojinayo canaan la canaananayo lagu garaacayo daraaddeed baa loo soo celceliyey laakiin yani midii hore aayadda hore waxay ahayd maaragtay aayaddan waa siiqat اlkhitaab wa siiqadeedu waa khitaab weeyaan ina aladiina tadcuuna min duunihi laa yastaiicuuna nasrakum ayagaa lala hadlayaa weeyaan tii horena hayba bay ahaydoo walaa yastaiicuuna nasra anfusihim walaa yastaiicuuna lahum nasra walaa anfusahum yansuruun marka tii hore hayb bay ahayd تنوى وخطابه انت سنبي كلا بدليهين لكن معناه هو اسكميد ويا لأجل تأكيد أنا الله كياني ويا والذين أصنامتي ما وإن تدعوهم وإن تدعوهم حديئة ماركتي أغيرتان إلى الهدى هنون هداد أغيرتان أصنامتي لفتيد مشركينتي بالليا وإن تدعوهم إلى الهدى هنون هدا أغيرتان ووحا ماركتي maslaxad iyo hanuun iyo khayr aad tiraahdaan asnaamtii kaalayasaana dantiina ku jirtaaye laa yasmacuu ma maqlaan waxaad sheegaysaan maqli maayaan waa labadii macnoo aan aayaddii horeba ku soo marnay wain tadcuuhum ila alhudaa laa yatabicuukumtii oo kalebay la mid tahay liajli tikraar ta'kiid wey tikraarkana weeyaan ama wain tadcuuhum haddaad ugu yeertaan ood barisaan ila alhudaa ilaa an yahduukum idinka inay idin hanuuniyaan oo wax idiin taraan oo nafci iyo wanaag ay idin sameeyaan la yasma'u wa maqlan waxay maqli karaan mala yaani ducadiina samaa qabuul ma maqlan weeyaan baryadiina intay aqbalaan idin ajiiban oo marka muraadka rabteen ay idin yeelan ma awoodi karaan baa loo jeedaa weeyaan marka cid kasto ilaahay ka soo hartay oo cibaado iyo maarad wuxuu rabbi laha xaqiis allah wuxuu khalqigiisa kala goorin noqday lala wadaajiya waxay waxay qaban kartaa ama ku ajiibi kartaa malaha مثلا الله سبحانه وتعالى في سورة فاطر وكلام مركو كورما يحوليه والذين تدعون من دونه ذاتك الله كسهر من دونه نعودون عنه ما يملكون من قتمير قتمير وصامر إن بدنا صامرني حوب لفت ميراد حوب كحنكا كدوبا لفت مركي تمرت لقعنا حوبك كدوبا بالإله قتمير حتى ما أودي كرام وياه waxaan u jeedaa godka yarka ku yaala waxa ku jira la yiraahdo marka ma awoodi kara ma yimlikuuna min qitmir markaasuu rabbi yiri in in tad'uuhum la yasma'u du'aakum hadii aad barisaan tuugtaan oo caabudaan baryadiina iyo cibaadadiina ma idin ajiibi karaan weeyaan walaw sami'u mastajabu lakum fardan wa taqdiran walaw sami'u haday xataa maqlaan kaba dhigba inay maqlaan waa iska qadaray kaba dhigba inay maqlaan ما استجابوا لكم مرادكين إذا ما سينكران مركا يعني آياتها مركو ربي كورميو وحويان جماداتك سدا اين وحو اودي كرين ايسان ددك عابوده ايسان وحبا ugu awoodi karin ba xayawaanaadkuna ay lamid yihiin iyo makhluuqaadka kale oo dhan ba lamid yihiin maxaa yeelay ilaahay markasta min duun ilaahi buu yiraahda wixii rabbi ka soo xaro dhan arintan way qabanaysaa weeyaan wayn tadcuuhum hadii aad barisaan oo ugu yeerataan ila hudaa إلى أن يهدوكم إن إذن هنونيانو دمتيني مسالح لنا إذن تسان خيرك إذن مارت وافجيان شرط إذن كثريبان إذن كالدفاعان لا يسمعوا من مقلان دعادي الناس من مقليان وي من إذن أجيب كراوي وتراهم وأرقي يعني نبي الله محمد وتراهم أصنام تيبا لوجي ذا مرك وتراهم يعني مارتي يعني ضميرك waxaan u celinayna asnaamta u celinayna weeyaa asnaamta loo celin laana waxay leeyeen waxa Allah la muaamalooda aamalahum muaamalata man yaqil sida qof wax garanayo kale dadka dadka oo kale to aqliga leh ayaa asnaamta lagu la muaamaloonayo wa taraahum wa arki asnaamti yanzuruna inay ku eegayaan ilayka adiga ay ku soo fiirinayaan wahum wal haluhum ayaguba la yubsiruna ay waxna arkaynin yani sanabkan ay qoreen oo halkaan ay sameeyeen waxa uu yeelan indha amal buu yeelan suurad indhaha uu yeelan markaad fiiriso kaana inuu ku fiirinayo kale ayaad u maleynaysaa oo ku arkayo laakiin kuma arkayo soo ma jeedo waa jamaad wey waxna ma arko ma aragtay yaani waa suuradaas bay u sameeyeen weeyaan marka sidaas oo kale buu rabbi leeyahay wax sidaas oo kale aan aragti lahayn seeday dadku u caabudayaan oo macbuud uga dhiganayaan yaani ma aragtay arintaas ayuu maaragtay Allah subhanahu wa ta'ala ayuu noo sheegaya halkan culimadu waxay sheegaan qisada oo maaragtay saxaabiga Amr ibn Jamuh oo ku soo islaamay ayay culimadu sheegaan waxay leeyihiin Amr ibn Jamuh yaani wuxuu lahaa wiil leeyahay Muaad ibn Amr Muaad ibn Amr Muaad ibn Amr ibn Jamuh iyo Muaad ibn Jabal ayaa waxay islaameen markuu nabiga kaleey salaatu wasalaam madiina uu yimid ayagoo dhalinyaro ah ay soo islaameen markay soo islaameen ba waxay bilaabeen dadka inay asnaamta caabudayeen inay tusaan inaysan waxba ahayn oo eber tahay inay tusaan markaasay asnaamtii habeen madow inta u yimaadaan habeenkii ayay jajabiyaan allooxaan hadday tahay iyo hadday geedo tahay intay jajabiyaan bay dumarka maaragta waxay u geeyaan araamisha ah bay inta u geeyaanay yidhahdaan qoryo ka dhigto dabka ku shitay yidhahdaan asnaamtoodii bay sidaa u galaan sidaasay yeeli jireen marka sidaas say u ahaayeen ayaa camar ibnu jamuux wuxuu lahaa yani nin wuxuu ahaa sayidan fii qowmi yani maaragta qoomkiisa nin sayida buu ahaa sanam buu lahaa marka sanamkaa gurigu u yaallaa yani maaragtay barafuun iyo catar iyo waxbuu u marmariyaa wuu nadiifiyaa sanamka gurigu u yaallaa saas uga tagaa markaasay inta soo qaadaan labadoodii ayay habeenka inta u yimaadaan ay madaxa inta madaxiis inta hoos mariyaan bay maaragtay xaarka iyo waxa qashinkaada madaxa inta u geliyaan ee lugihiisa kor u taagaan sanamkii markaasay ka tagaan markuu arko ayuu wuxuu yidhaahdaa yani markuu sanamkii soo qaado xaar madaxa kula jira markuu arko ayuu ka dhaqaa oo haddana maaragta tiibeeyaa oo hagaajiyaa mar labaado haddana sidoo kale ku sameeyaan markii dambe inta arkay buu inta hagaajiyey ayuu seef u dhiibo u yidhi hadday kuugu yimaadaan intasir buu yidhi gargaarso markaan wixii ka dambe iska dhici ninkii kuu yimaado wuu ka tegey sidaas buu marka ay maaragta ku sameeyeen maalintii dambe waxay sameeyeen waa sida ibnu katiir iyo mufasiriinta badankood ay soo guurinayeen qisadaasi weeyaan wuxuu yidhi markii dambe bay waxay sameeyeen inta qaadeen ayay eey yar oo bakti ah eey yar oo baktiyeyba inta la xidhiiriyeen oo ku xireen ayay meel ceela inta xarig ku xireen bay ka laalaadiyeen isaga iyo eygiiyo labadooda meesha ka wada laadiyen markii dambe soo u raadinayo soo hela sanamkii markuu soo arkay wuxuu yidhi markaa dib intuu isku fiiriyo yidhi war waxa noocaana diintiisiibuu dib ugu fakeray camar ibnu jamuux wuxuu yidhi waxaan miya marka macbuud hadduu yahay isagaa gargaarsan lahaa buu iska dhicin lahaa marka uu soo islaamay yani camar ibnu jamuux islaamkiisana waa wanaagsanaaday ghaswatu badrinna shahaadou ku helay ilaahay subxaana wa tacaala ha ka raadli noqdo isagoo saxaabi weyna ayuu dhintay weeyaan marka waxaa dhici karta annagoo kaleeto inaan idhaahno see qofka uu dhagax see uusan waxba maqlayin mise u caabudi kara inaan istiraadin ilaahay baa iimaanka bixiya subxaana wa tacaala waad ogtihiin brofeesarro waaweyn oo zamankeenaan wada joogo aad ogtihiin baa dibi xaarkii intuu soo marsado halkaas uu marsanaya dibi xaarkii waa brofesor oo maaragtay la yaqaano oo culumta uu yaqaano aad ka yaabayso dibigii xaarkiisu inta soo samaysto ayuu halkaas samaysani baamiyaanka kuwa la yidhahdo waa taqaanaa magaalada nala joogo bal tukaamadooda taga subax walbaba tukaamada waxa u yaala sanam yariisa u yaala sanam yar intaa la eg baa meesha u suran waa caabudaya dhagaxaas waa caabudaya marka yani ilaahay subxaana wa tacaala baa hidaayada bixiyo ilaahay allah baa mahad iskale islaamnimadaana tusay oo waxaa xunkaa naga soo jeediye weyaan waxaa kaloo la mid ah cid alla ciddii ilaahay cidaan ahayn weydiisato wuxuu rabbi khalqigiisa kala gooni noqo caafimaadkoo kale awlaadoo kaleeto xoolaha ilaahay baa bixiye subxaana wa tacaala amwaadda marka dadka waraystana noocaasoo kale bay la mid noqonaya qof meydoo dhintay qofka hadduu muslim ahaa ducow leeya waa loo duceeyaa laakiin baryo ma leh baryada yaa iska leh allah baa iska leh subxaana wa tacaala leanna nabiyulaahi maxamed ilaahi wuxuu ku yidhi waxaan u jeeda nabiyulaahi maxamed wuxuu noo sheegay haddaad wax weydiisanaysaan idaa sa'alta fas'al illaah waida istacanta fastacin billah qur-aankana inta badan ilaahay marna cibaadadiisa in khalqigiisa lala wadaajiyo marna ma uu ogolo weeyaan marka allah subxaana wa tacaala sidaas aayaadkaas mushrikiinta ayuu ku caddeeyey oo xumaanta ay samaynayeen ayuu rabbi subxaana wa tacaala noogu sheegay weeyaan khudi alcafwa wa'mur bilcurfi waacrid can iljaahiliin khud markii allah mushrikiintii xumaantoodii iyo dalaalkoodii uu noo caddeeyey ayuu nabiyulaahi moxamed wuxuu farayaa inuu sahlanaanta shayga sahlan inuu wax walba ka qaato ayaa la amraya khud qaada nabiyulaahi moxamedow alcafwa shayga fudud qaada weeyaan sahalka ah qaada baa la leeyahay wa'mur far bilcurfi ay ilmacruuf macruufka shayga wanaagsan dadka far waacrid jeeso can iljaahiliina dadka jaahiliintaana iskaga jeeso oo safaahada iyo xumida ay kugu sameeyaan mid lamida ha la qaabilin ha kaga hortegin cafwi samee iyo tasaamux samee baa la odhanaya weeyaan marka khudi alcafwa alcafwa waxaa la yidhaahdaa yacni maaragtay shayga fudud ayaa loo jeedaa waxaad odhanaysaa akhadtu xaqii cafwa xaqaygii baa waxaan ku soo qaatay si sahla yacni waxaa loo jeedaa asahlu baa ay sahlan baan ku qaatay weeyaan marka si sahla ayaa cafwiga waxaa loo jeedaa hadda waa ataysiiru min kulli shay shay kasta kiisa sahlan qaado ayaa loo jeedaa marka macnaha ay culimadu leeyihiin waxa weeye mucaamalada dadka aad la mucaamaloonayso yaani mucaasharada iyo akhlaaqda wanaagsan akhlaaqda aad kula mucaamaloonaysahay ha noqoto mid sahlan oo dabacsan dadka khalqiga ilaahay mucaamala tayiba ah oo wanaagsan kula mucaamalo baa loo jeedaa weeyaan mucaamaladaas kula mucaamalo sida mujaahid oo kaleeto uu leeyahay khudi alcafwada waxaa loo jeedaa waxaa loo jeeda qaala akhlaaqu nnaasi wa acmaaluhum bigayri tajasusin sidaasaa loo jeedaa buu leeyahy dadka akhlaaqdooda wanaagsan akhlaaqda dadka mucaamalo fiican iyo acmaashooda wanaag kula sameey kula mucaamalo weeyaan marka nabigeena sidaasaa la amray weeyaan khudi alcafwa sidoo kale cabdulaahi ibnu zubayr oo saxaabiga ah wuxuu leeyahy imaam albukhaari wuxuu ka warinayaa inuu yidhi cabdulaahi ibnu zubayr inamaa unzila khudi alcafwa nabiga waxaa lagu soo dejiyey khudi alcafwa baa lagu soo dejiyey yacni waxaa loo jeedaa buu leeyahay min akhlaaqi annaas dadka akhlaaqdooda aad mucaamalada aad kula mucaamaloonayso mideeda sahlan qofka hadduu xuman kula qaabilo mid ayadoo kale ha ku samaynine mid ka wanaagsan wanaag ku bedel ariiqo wanaagsan ku bedelo weeyaan mucaamalada dadka dadku isku wada mid maaha midna xumid uu kula soo qaabili midna wanaag uu kula soo qaabilaya kii wanaag kula soo qaabilo wanaagaad kula dhaqmi kan xumida kula soo qaabila laftiisa baa waxaa la rabaa wanaag inaad wanaagaa ugu bedesho baa la rabaa weeyaan marka khudi alcafwa cafwigii iyo tasaamuxii iyo sahlanaantii qaado weeyaan sahlanaantii weligaaba dhaqankaada ka dhiga weeyaan culimmada qaar ka mid a sida cabdullahi ibni cabbaas oo kale isaga wuxuu ku fasirayaa khud ilcafwa ay khud maa cafaa laka min amwaali innaasi wamaa aatowka bihi min shayin fakhudhu waxaad qaadataa wax alla wixii dadku ay si sahla kuugu dhiibaan ay ku siiyaan xoolahooda ay kaa siiyaan qaado marka waxay leeyihiin arrinkaasna wuxuu ahaa intaanan zakada aysan aysan soo degin dadka in laga qaado ayay aayaddaanay ahayd laakiin mufasiriintu macnaha hore ayay rajaxaan oo mucaamalada iyo akhlaaqda dadka baa loo jeeda dadka akhlaaqdooda midda wanaagsan ka qaada macnahaas aanan u daysanaynaa wey wamur far nabiyulaahi muxamedow bilcurfi curfiga iyo wanaagga far alcurfu sida imaamu albukhaari uu ku fasirayo almacruufu buu leeyahay curfiga shayga macruufka ah ayaa la yidhaahdaa weeyaan macruufna waxaa la yidhaahdaa kullu qowlin xasanin wa ficlin jamiilin ficil qowl kastoo wanaagsan hadal kastoo wanaagsan iyo fal kasta oo wanaagsan oo qofku sameeyo ayaa la yidhaahdaa weeyaan shawkaaniyoo kale markuu tacriifinaya wuxuu leeyahay kullu khaslatin xasanatin tartadiiha alcuquulu wa tatma'inu ilayhi nufuus yacni maaragtay macruufka waxaa la yidhaahdaa khaslad kasta kulligii xaalad kasta iyo arrin kasta kulligii oo caqliga bani aadamka uu raadi ka noqonayo naftana ay ku xasisho ayaa la yidhaahdaabuu odhanaya wey marka waamur bilcurfiga waxaa soo gelaya dadka ood khayr ka farto sharta oo dadka laga reebo waa taas weeyaan cilmiga iyo tacliimta oo dadka aad barto diinta islaamka oo qofku barto waxaa ka mida macruufka khayr kasta kulligii wey silaturaximkaa macruufkii ka mid ah qaraabadu aad xariiriso birul waalideynka ka mid ah aabbe iyo hooyo ood maarata baari u noqoto barul waalideynka baan ujeedaa islaax bayna naaska ka mida macruufka nasiixada naafica oo dadka wax loogu naseexeeyo baa ka mid ah mucaawanada dadka lagula tacaawuno calaa birin wa taqwa kuwaasoo dhan baa ka mid ah weeyaan marka wax alla wixii maslaxo ay ku xasisho diini ah ama dunyawi ah macruufku waa soo gelaya weeyaan taasaa loo jeedaa wey marka khudi alcafwa wamur bilcurfi macruufkana far baa loo jeeda wa acrid jeeso nabiyulaahi muxamedow can iljaahiliina dadka jaahiliinta ka jeeso oo yacni haddii ay jahli kaala hor yimaadaan xumo ay kugu sameeyaan safaaha ay kugu sameeyaan adigana mukaafa'a sidoodoo kale ha kaga abaalmarinin waxay sameeyeen ha la qaabilin bal waxaa la rabaa dulqaad inaad la timaadid ood cafisa baa la rabaa salafkeenna ridwaan ullaahi calayhim taasay ku dhaqmi jireen sida imaam albukhaari fii saxiixi uu kusoo guurinayo can ibni cabbaasin radi allaahu canhu cabdulahi ibni cabbaasna uu ka warinayo ninka la yidhaahdo cuyaynata bni xusnin ayaa u yimid oo nin markaa maaragtay odayaashii reebaadiyaha ahaa ah oo nin muslimo weeyaan marka soo islaamay ayaa u yimid markaasuu cumar ibni khataab buu u yimidoo wuxuu ku yidhi cumar markuu u yimid hiya bna alkhataab fawallaahi maa tucطiina aljazal walaa taxkumu fiina bilcadli cumar ibn khataab markuu amiirulmuminiinka ah ayuu hadalkaa ku yidhi wuxuu yidhi cumarow yacni wuxuu yidhi xoolo weyna nama siisid buu yidhi madaxweynihii muslimiintana waa tahay wax weyn nama sii nama sii nama asiisid buu yiri midda labaadna cadaaladna uma samaysid buu cadaaladna uma madax xukuntid buu yiri umar waa ka carooday arrintii ilaa uu inuu wax ku sameeyo oo damcay markaas yaani maaragtay meesha waxa joogay xurr ibn qays oo markii horeba keenay asaga waasida ahaan umar ugu keenay oo xufaadii quraanka dadka xifdisana kamid ah ayaa jooga meeshii markaas markuu arkay umar inuu arrintii aad uga xanaaqay ba saxaabigan wuxuu yiri ya amiirul muuminiin in allah ta'ala qala lin nabiy sallallahu alayhi wa sallam khudh al afwa wa'mur bil urf wa'rid 'anil jahilin wa in hadha min al jahilin allah aayadaas quraan ku soo dajiyay ninkaana jahiliintu kamid yahay faraha ka qaad buu ku yiri maarag abdullah ibn abbas markuu riwaayad raawiga xadiidka wuxuu leeyahay wallahi ma jaawazaha umar حين تلاها عليه عمر arrinka aayada markii loo sheegay aradiisa dhamaa way degtay weeyaan waa aamus durbadiiba wuu istaagay wakaana waqafan inda kitab illahi azza wa jal wuxuuna ahaa umar waqafan inda kitab illah kitabka ilaahi mathalaabi jirin waxa uu arka meesha ku istaagi jiray marka sidaas oo kala baa la rabaa akhlaaqda sahlka inuu qofku qaato dadka iska cafiyo i'raad aan jahiliin inaa sameeyo weeyaan quraanka ilaahay in badan duu dadka muuminiinta ku amaana qad aflaha almu'minuun alladheena hum fi salatihim khashi'un walladheena hum عن اللغو معرضون لغو waxa lagu la iimaanay safaahada lagu sameeyay musaamahada ayaa loo jeedaa weeyaan marka Allah sidaas uu leeyahay wa imma yanzaghannaka min ash-shaytan nazghun fasta'id billahi innahu was-sami'ul 'alim ayda marka جعفر الصادق وكلا وحو ليهي يعني آيادا إلهي أو النبي الله, أمر النبي الله محمد أو أمري وحويان ومكارم الأخلاق مكاسر وليس في القرآن آية أجمع بمكارم الأخلاق منها آية مكارم الأخلاق أخلاق التيبة وناكسن آيات ككل من القرآن كما جرت آيادا مثل ماذا كما جرت ويا محايا لي عفوكي إنا قف سمحي أخو سهلا إنا نقطبها لقارها oo dulqaad badan oo wanaag wax walba khayrka ka qaato inaad maaragtay dadka khayrka fartid shartana ka reebto inaad afwi iyo tasaamuh mar walba aad sameeyso baa laga doonayaa weey wa imma yanzaghannaka hadii oo yaani maaragtay ku waswaasiyo min ash-shaytaan shaydaanka xaqiisa nazghun mid wax waswaasiya oo ku waswaasiyo yaani wa imma yanzaghannaka waxa weeyaan يعني علماء waxay leeyihiin nasxiga horta waxa la yiraahdaa alwaswasatu ba loo jeeda waswaska ayaa loo jeeda waxa kaloo la yiraahdaa naxzina waa la yiraahdaa oo bil ghayn la akhriyo naxsina waa la yiraahdaa oo bil kha la akhriyo siin la akhriyo ayadana way jirtaa isku macno oo weeyaan laakiin aslu nasxi marka laga hadlayo nasxiga asal ahaantiisu waa al fasad baa fasadka weeyaan waa shay fasad waa asal ahaan oo mesela waxaad oranaysaa نزغ بيننا فلان نزغ بيننا إذا أفسد مركو وح فسادية بالإرادة وإنه فسادية وحكى الله استعمال نزغها الإغواء والإضلال والله استعماله باديين والله استعماله مركو وإما ينزغنك حدي أو كوسواسيه يعني شيخي شيخي أن درس كسو قولي وحبيه جري رحمة الله عليه وإما ينزغنك حدوك حذيه بولي جري يعني وأو كوسواسيه وبوجه ذا مالك من الشيطان الشيطان كحقيس نزغ مد وحضيه هذو كحضيه يعني او كوسواسيه ويان اما او كباديهيو ساس لو جينا marku shaydaanku waswaasiyo fasta'id billah ilahi ka magangal yaani allah magangal iltijaa ila allah samee rabbigaagu u noqo oo ilahi magangalkiisi la imo maxaa yeelay innahu allah samii'un allihi maqlaway qawlka aad leedahay iyo iltijaha iyo isticaadada aad magan galaysaa wuu maqlayaa weeyaan caliimun waana ogiyo xaalkaada uu ka warqaba marka sidaa darteed asaga ku gargaarayo yaani maaragtay dhibaatada ku haysatana ka qaadayo weeyaan marka labadan aayadood oo Allah meeshan uu ku sheegay waxa weeyaan waxa la yiraahdaa waxay tusinaysaa muaamalada dadka jaahiliinta ah sida loola muaamalooday nabaraysa nabarayaan labadan aayadood waxayna barayaan dadka jaahiliinta ah ee yaani safaahada iyo xumida kugu sameeya sida ula mucaamaloonayso ama ha noqdeen insi ha noqdo ama jinni ha noqdo insi markuu noqdo mucaamaladiisu waxay noqonaysaa inaad mucaamalo tayiba ku qaabisho qofka jaahilka oo shaydaanul insiga ah markuu xumi iyo maaragtay ama inuu ka caraysiyo uu doono ama uu ku dhibo uu doono waxa weeye waxaad kaga guulaysanaysaa wanaag inaad ugu bedesho maxaa yeelay wanaag markaad u samayso waxaa laga yaabaa inuu sharkiisii kaa hakataa dhici karto jinniguse shaydaanul jinniga isagu wanaag kasta haddaa u samaysaa raadi ma noqonayo mana kaafinayo maxaa yeelay wuxuu doonayaa inuu ku halaago bas adigina halaagsanta maqsadkiisu waa ina halaagsantin weeyaan marka kaasoo kale waxaa looga badbaadaa waa alintijaau ila allah ilaahay subxaana wa tacala inaad magan gasho shartiisa aad ka magan gasho ayaad maaragtay taas looga badbaadaa walidaalika qur-aanka waxaad arkay saddex aayadood saddex suuradood buu ilaahay ku sheegay suuraddan waxaad arkaysaa suurat alacraaf waxaa la hormariyay mucaamalada insiga khudi alcafwa wa'mur bilcurfi waacrid can iljaahiliin markaad ka sii jeesato wax alla wuxuu wata faraha a ka qaado shartiisu waxa way dhinacay kaa maraysaa weeyaan shaydaanuljinnigana waa tan iyadana waima yanzaganaka min ashayaani nasgun fastacid billaah inahu huwa samiicu alcaliim aayaddan sidaas buu rabbi mucaamalada labada lagula mucaamaloonayo ayuu nagu baray fii suurati lmu'minuun qad aflaxa almu'minuun shaydaanul-insiga sida loola mucaamalooday iyo shaydaanul-jinnigaba wuu noogu sheegay allah subxaana wa tacaala shaydaanul-insiga wuxuu leeyahay idfac bilatii hiya axsan naxnu aclamu bimaa yasifuun idfac bilatii hiya axsan sidaasaa lagu odhan wanaagga xaaladda wanaagsan ku reeb markuu xume kugu sameeyo wanaag kaga hortag baa la oranaya weya shaydaanul jinnigana aayadaha ka dambeeya waa waqul rabbi acuudu bika min hamazaati shayaaطiin waacuudu bika rabbi an yaxduruun waacuudu bika rabbi an yaxduruun yani sidaas ma ujeedaa shaydaankana rabbigaaga ka magan gal waswaaskiisa iyo waxa lamidka ilaahay baa kaa kaafin karo weya sidoo kaleeto yani maaragtay allah fii suurati fii suurati fusilad xamiim asajda la yidhaahdo suuratu fusilad wuxuu allah ku leeyahay shaydaanul-insiga markuu ka warramayo mucaamaladiisa wuxuu yidhi walaa tastawi alxasanatu wala sayi'a idfac bilatii hiya axsan markaad xaaladda wanaagsan aad ku reebto faida aladii baynaka wa baynahu cadaawa kaannahu waliyun xamiim saaxiibuu kula noqonaya kii cadaawada idiin dhexaysay oo inuu ku dhibo doonayay saaxiibkaabuu noqonaya weya markaa kabacdi wamaa yulaqaaha ila aladiina sabaruu wamaa yulaqaaha ila duu xadin cadiim markaasaa shaydaanuljinnigana lagu xijiyo la yidhi waimaa yanzaganaka min ashayaani nasqun fastacid billaah inahu samiicun caliim marka sidaas ayaa la rabaa in lagula mucaamaloodo walidaalika ibnu kaiir raximah اllahu markuu aayaadkaa ka hadlo wuxuu leeyahy fahaadihi alaayaatu aalaau saddexdan aayadood fi lacraafi wlmu'minuuna waxaamiim asajda laa raabica lahum mid afraad ma jirta buu leeyahy saddexdaa suuradood ayaa lagaga hadla aayaadkani fainahu tacaala yurshidu fiihina ilaa mucaamalati alcaasi min alinsi bilmacruufi walatii hiya axsan wuxuu rabbi nagu hanuuninaya mucaamalada bani aadamka caasiga ahi inay tahay bilatii hiya axsan inay tahay sidoo kaleeto waxay nagu hanuuninayaa yani maaragtay mucaamalada shaydaankana waxa weeyaan alisticaadatu bihi min ashayaani aljaani shaydaanka jinniga in ilaahay subxaana wa tacaala qofka uu ka magan galo maxaa yeele waa cadow halaagaaga doonaya buu odhanaya weya ina aladiina itaqow idaa masahum taa'ifun min ashayطaani tadakaruu faidaa hum mubsiruun ina aladiina dadkii mu'miniintii ittaqow rabbigooda ka baqay oo shirkiga ka dhowrsaday macaasida iyo xumaanta iyo waxa xun oo dhan iska ilaaliyey oo mutaqiinta ahaa idaa masahum haddii ou taabto ou asiibo taa'ifun yani haddii u asiibo waswasatun baa loo jeedaa waswaas hadduu asiibo aa'ifka waxaa loo jeedaa yani bimacna alwaswasaa loo jeeda shaydaanka intou waswaasiyo ou dembi ku rido weya saasaa loo jeeda waxaa kaloo la akhriyaa idaa masahum tayfunna waa la akhriyaa qiraada abu camar iyo ibnu kaiir labadooda idaa masahum tayfun bay akhriyaan marka taa'ifun mid wareego wey yani saasoo kalea loo jeedaa ayfulkhayaala la yidhaahdaa yani tayfulkhayaal waxa adig kugu soo dhaco khayaalkaada wax ku soo dhaco malamalada saa u joogta wax shaydaanka kuu sheekaynaya markaasuu waswaas kugu ridi marka taa'if iyo tayf haddaad tidhaahdaba waa isku macnaday leeyihiin ibnu kaiir oo kale wuxuu le macnahoodu waa waaxid buu odhanaya culammada qaar kale farqiya baa jiro marka waxay yidhaahdaan waima ina aladiina itaqow dadkii muminiinta mutaqiintii alla ka baqayay idaa masahum hadduu taabto aa'ifun yani ay waswasatun min ashayaan shayaanka hadday waswase ka taabato أما إذا مسهم طائف هدو تابتؤوا بالغضب أو كتابت عرو أما شيطانك أو كتابتؤوا نالهم بالذنب ذنب أو كردوا معنى هذا واسكوة التقية وكو واسواسية مركاسو حميكو كردوا باللو جيداوية حمدا أما عرحا نقطو أما مارت الذنب حكوكو تورو مارت وحضور حكوكو سمعيو تاسا لو جيداوية طائف يعني وسوسه من الشيطان الشيطان حقيسه كاهاتي حدي اي تابته ارنتاس وسواسك حدو تابته تذكروا الهي بحسوستان سبحانه وتعالى تذكروا وي حسوستان عقابك الهي بحسوستان ثوابك الهي وي حسوستان sida darteed bay dunuubti ay ku dhacaan ay ka tawba keenan oo tawbadii bay soo dadajiyaan oo ilaahay buu soo noqdaan sadaq saabay rabbigood ugu soo laabtaan weeyaan تذكروا وي حسوستان وي markii ay ilaahay xusuustaanna fa idahum waaba ayagoo mubsiruna durbadiiba wax arkay oo xaqi arkay weeyaa fa idahum mubsirun waaba ayagoo durbadiiba xaqi arkayo rujuuc markuu u sameey xaqi ku soo noqday weeyaa idaada watii fujaa'iyada ahayd weeyaan durbadiiba xaqi bay fahmeen markaas xaqi ku soo laabteen saas uu rabbi leeyahay subhanahu wa ta'ala makaayid sheebaan inay tahay garteen waxa sheebaan hagarti inay tahay khiyaanadiis inay tahay waswasadii inay tahay garteen sidaas bay markuu u soo tooba keeneen u soo laabteen weeyaan wa ikhwanuhum yamudunahum fil ghayy thumma la yuqsirun wa ikhwanuhum ay ikhwanu shayatin shayatin tawalaluhud yamudunahum shayatinti waxay ku kordhiyaan ay ku kaalmeeyaan fil ghayyi baadida dhexdeeda umbay ku kaalmeeyaan uma markay baadida iyo riwaayada yani maaragtay dalaalka ay ku kaalmeeyaan laa yuqsiruuna kamana gaabiyaan yani kama noogaan ka daali maayaan inay baadiyeynayaan oo baadi u kordhinayaan kama kama zuulaan weeyaan marka ikhwaanuhum yani waxaa loo jeedaa waa insiga insiga ayaa wuxuu leeyahay qaar kamid ah waxay yihiin ikhwaanu shayatiin shaydaanka ay walaalo u yihiin walaalo shayadiinta ay walaalo leeyihiin waa kuwa shayadiinta ay yaani kuwaas waa kuwa shayadiinta raaco oo awaamirtooda qaato wuxuu shaydaanku ka reebana ka haro wuxuu shaydaanku farana fartoomo laana shaydaanka khayr oo dhan buu ka reebaya shaydaanku wuxuu farayaa shar oo idil marka dadka sidaa ku raaca ayaa ikhwaana shayatiin la yiraahdo quraankan ilaahay uu ku sheegaa fi suurati al-isra oo kaleeto dadka mubadiriinta la yiraahdo xoolaha macna darada ku daa ku ku daadiya inay sheebaanka walaalihiin in al-mubadiriina kanu ikhwaana shaytaan kan kan ikhwaana shayatiin wa kana shaytaanu li rabbih kafura yaani waa noocaas ikhwaana shayatiin shayaadiinta walaalahoodii weeyaan marka wa ikhwaanuhum shayaadiinta walaalahoodii kuwii la walaalaha ah waa dadkii raacay yamuduunahum yaani madiga hadda waxa loo jeedo waa ziyadatu weeyaan yaani way u kordhiyaan baa loo jeedo way saacidoonahum way ugu kaalmeeyaan way ku kaalmeeyaan fil ghayb baadida ay ku kaalmeeyaan xayir sheebanku waxa u ziineynay u qurxinaya dalaalka iyo wax xun oo dhamacaasida ilaahay uu qurxinaya shirkigiiba uu qurxinaya wax alla wixii maaragtay asaga halaagayo dhan ayuu u qurxinaya wax alla wixii wanaagiisa dhanna waa u fool xumaynaya weeyaan marka baadida un bay u kordhiyaan ay ku ziyaadiyaan weeyaan thumma inta kadibna shayaadiintii laa yuqsiruuna yacni kuwa ka gaabiya ma aha kama gaabiyaan dalaalka inay u kordhinayaan iyo baadida u ziyaadinayaan marna ka gaabin maayaan yacni kama haystaan wey kamana kamana noogaane sidaasay u wadaan weligood inay baadiyeeyaan weeyaan maxaa yeele al-ikhsaar asal ahaan waxaa la yidhahda ikhsaarka al-intihaau can shay baa la yidhahda shayga oo qofka uu ka maaragtay yacni ka haro uu ka joogsado ayaa la yidhaahdaa weeyaan shaygoo laga joogsado marka kuwan kama joogsadaane baadida sidaasay u wadaanay ku maaragtay inay baadiyeyna kama zuulayaan waa sida allah subxaana wa tacaala fi suurati maryam uu ku leeyahay alam tara anna arsalna shayaaiina cala alkaafiriina tauzuhum azaa يعني تزعجهم إزعاجا ويكبر النساء وككر شياطينتي إنسان كما رتي ويباديين يعني آد وكر ديان ويان وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها وإذا لم تأتهم haddaadan ula imaanin adiga nabiyulaahi muxamadow kuwan mushrikiinta ah biaayatin mucjizo oo khaariqulcaade ah haddaadan ula imaanin hay khaariqulcaada ah caadada ka baxsan haddaadan ula imaanin oo mucjizo ah qaaluu waxay yidhaahdaan ila nabiyulaahi maxamed ma keeni karo mucjizo asaga inuu ilaahay siiye mooye qaaluu waxay yidhaahdaan mushrikiintiibaa odhanayo lowla jtabaytahaa maad abuuratid adiga min cindi nafsik maad ka abuuratid oo la timaadid lowla jtabaytaha yani lowla ktalaqtaha maad adiga abuuratid weeyaan min cindi nafsik maad ka abuuratid low ikhtartaha wa ansha'taha maad adiga bilaabatid oo cid maarata maad jeebkaada ka keentid oo dooratid oo mid heblaayo weeye maad tidhahdid saasoo kale bay odhanaya يعني وهذا سيد عبد الله بن عباس وكلو ليه لولا احدثتها فانشاتها ساسو كلو ليه ادي انت بلابته ما ادي بلوديد اما مدد او سميسد ويان ضحاكو كلو مركو فسرها ضحاك بن مزاحم حوليه لولا اخذتها انت فجئت بها من السماء انت سو قادته ما سمده ككنتد بيراده كانه حبد مدابه نبي الله محمد انه غعنته كو يعني ما aragtay mucjizooyinka inuu jeebkiisa ka keensanayo kaleeto ay aaminsan yihiin weeyaan marka lawla tabaytaha wa idha lam ta'tihim hadadan ula imani bi ayatin ayat oo mucjizo oo khaariq al aada hadadan ula imani qalu hayrahda lawla tabaytaha ma dooratido yani been abuuratido adiga ma samaysid bay yiraahdaan hadalkaasi yiraahdaan laana al ijtibaa hada waxa loo jeedaa ijtabaytu al kalaama marka tiraahdo waxaa loo jeedaa ay intaxaltahu wakhtalaqtahu wakhtaractahu oo kale weyn waxa adiga aad bilaabatay been abuuratay oo kale unbaa loo jeeda qul marka waxaa tiraa nabiy laahi maxamedo innamaa attabicu maa yuuxaa ilaya min rabbii innamaa attabicu waan raaci un waan raacaya oo keliya maa shay baan raacaya yuuxaa la waxyoonaya ilaya aniga la ii waxyoonayo min rabbii xagga rabbigaygana la iiga waxyoonayo qur-aankan oo xag alla la iiga waxyooday kaa un baan raacayaa aniga mutabic baan ahay addoon ilaahiisa raaco wuxuu faro la yimaadaan ahay laakiin aayaadku gacanteeda kuma jiraan wey inama alaayaatu cinda allah aayaadka ilaahay baa keenay mucjizooyinka rabbi baa keenay hadday xikmadiisa keento waa isiinaya hadduu allah ii garto waa isiinaya hadduusan isiininna qur-aankan baaba aayaad iigu filan asagaasaan ku ekahay oon raacaya لأن معجزة النبي الله محمد رسيي واللي يراه المعجزة الخالدة ولقد جريسه يعني وقرآن كاسويا مركا إنما أتبع وان راعئون ما شيء بان راعيا يوحى إلي أن يقل إيه وحيودي من ربي حق ربي يقل إيه وحيودي هذا قرآن كان أو ربي إيه وحيودي بصائر يعني حجوين وي برهان وي يعني وحيالة عد عضوي حجة عد عضويا بصائركم من ربكم اذينك ربكين حقي سكا هذا الهي حقي بو كيمد وحجه عد او النبي نمده الى تسنيسو وحدانيه الهي تسنيسو ويا وهدى هنون وي oo maartay daraalka iyo baadida looga hanuuno warahmatun naxariis way oo maartay cadaabka ilaahay lagaga badbaado waa naxariis weeyaan yow hanuun iyo raxmad u yahay liqawmin dad buu u yahay dadka oo yu'minuuna rumaynayo allah subxaanahu wa ta'ala rumeeyo ayuu hanuun iyo maarta raxmad oo u yahay weeyaan marka basaa'ir waa jamcu basiratin wa hiya alhujja basira baa loo jeedaa basira lagu jamciya xujja loo jeedaa weeyaan maxaa yeelay waa xujjo oo qofku xaqqa ku garta weeyaan xaqqa lagu garta sawaabka lagu haleelaa marka cid alla cidii quraanka ku tadabburto fiirfiiriso waxay garan inuu quraankan xaq alla ka yimid min sun'il bashar inuu san ahayn bani aadam wuxuu sameystay inaysan ahayn way ogaanayaan weeyaan وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون وإذا قرئ هدين لأخريه القرآن قرآن كهدين لأخريه وآد قرآن كل آخرنا يمقشان فاستمعوا لقيستا له قرآن كي قراءة لقيستا أخرنتي قرآن كالآخرين حدا مسلمين تتهين لقيستا ويا وانصتوا قدك رارعية آد لقيستا ويا يعني إنصاف لإماده ويا marka allah markuu quraanka ka sheekeeyay inuu basaa'ir linnas yahay inuu hanuun yahay inuu naxariis yahay ayaa dadkii waxaan allah u amraya inay la yimaadaan al-istimaa' wal-insaat 'inda tilaawatihi marka la akhrinayo inay dhageystaan oo ay u dhagraariciyaan ay maqlaan ayaa maarata la amraya wey si yani qur-aanka loo weyneeyo si qur-aanka loo ixtiraamo darteed baa sidaa loo yeelaya marka alinsaatu walistimaacu culummada way kala farqiyaan way kala saaraan waxay yidhaahdaan istimaaca asal ahaan waa waxa weeyaan qofka an yulqiya samcahu istimaaca waxaa la yidhahdaa maqalkaada inaad rido qalbigaaga inaad soo xaadiriso marka qur-aanka la akrinayo marka waa shay shay baatini ah weeyaan istimaaca marka la yidhahdo fastamicuu lahu u dhagraariciya maarta dhagaysta qalbigiina xaadiriya ku tadabbura wuxuu qur-aanku sheegayo weeyaan ama insaadka waxa la yidhaahdo yakuunu fi dhaahir la yidhahdo xagga dhaahirka ayaa insaadka loo jeedaayo waxa weeye waa inaad ka tagtaa marka qur-aanka la akhrinayo sheeko sheekada kaleeta iyo wax alla wixii qur-aanka dhagaysigiisa kaa mashquulinaya iyo waa inaad ka jeesataa loo jeedaa weeyaan insaad marka waxa weeye aamusa oo dhag raariciya baa loo jeeda aamusa weeyaan lacallakum waxaad mudan tihiin turxamuuna in laydiin naxariisto oo raxmadda ilaahay subxaanahu watacaala aad ku faa'iidaan ayaad mudan tihiin weeyaan marka qur-aanka marka la akhrinayo waxaa lays amray in la dhagaysto amarkaasna waa amar caama wey yacni culammada qaar waxay ku khasisaan salaada way leeyihiin salaada markii la joogo waa inaad aamustaa qiraa'ada taasaa loo jeeda ayay leeyihiin laakiin fi salaati wa fii hayri salaa salaada dhexdeeda ama agtaada haddii qur-aan lagu akrinayo waa inuu qofku dhagaysto weeyaan waa inaa u dhagraariciyasoodan ka mashquulin yani hadda maalan qur-aanka waa la shitaa meelaha qaarkood yani maaragtay rikoorada lagu shitaa markaasaa la iskaga kor sheekaysanaya markaasoo kale qur-aanka waa la iska dameeya sheekadaada adiga markaa sheekayso laakiin qur-aanka markii la shido inaad dhagaysataa la rabo ku tadabburto ood ogaato baa la doonaya w marka ama salaad ku jir ama ha ku jirin marka sidaas darteed yani axaadiis fara badanna way ka warramaysaa oo allah subxaana wa tacaala amarka horta waa amar caama wey axaadiis badanoo nabiyulaahi maxamed noogu sheegayana salaada markii lagu jiro aljahru biqira'a qiraa'ada markii lala jahrayana in la dhagaysto oo loo dhagraariciyo inay laazim tahay حديث فرا بدنا كهاد ليسو حديث امام مسلم في صحيحه وكورنايو حديث ابي موسى الاشعري اصحاب السنن اي ورنايان حديث ابي هريره وحو نبينا ليه عليه الصلاه والسلام انما جعل الامام ليتم به امامك waxa loo yeesh imaam looga dhigay in lagu daydo salaada looga dambeeyo lagu xirto la daba galo fa ida kabbara fakabbiru wa ida qara'a fa ansitu haduu allahu akbar yiraahdo markaas ka bacdi idinkana allahu akbar dhaha haduu wax akhriyana qiraa'adiisa dhageysta baa leeyahay aamusa marka xadiidkaas baa tusinayo waxa kale oo tusinaya ay culimadu qaataan xadiis kale imaam ahmed iyo ahlus sunnah ay wariyaan xadiis abi hurayra nabigeena markuu salaadii ka baxay asagoo salaad uu la jahray ayuu salaadii ka baxay xadiidkaas waa xadiis saxiix ah way markuu salaada ka baxay buu wuxuu ku yiri hal qara'a ahadun ahadun minkum ma'i anifa qof hadda ila akhriyay inta salaada ku jiray quraanki ila akhriyo kor igula qaadan idin ku jira ama akhriyay markaas nin wuxuu yiri saxaabada kamida nacam ya rasuulallah markaas uu nabigu wuxuu yiri inni aqulu ma li unazi'u ma li unazi'u alquran waxaan isleeyahay waa maxaa quraanka laga lagula jiijiidanayo lagula doodayo lagula haystaa waa maxay ayaan is iri buu yiri maar markuu hadalka yiri ayuu maartay yaani waxay leeyihiin saxaabada fantaha naasu عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقراءة من الصلوات صلاة النبي أولى جهرنا مركز صحابة القراءة كهرين إني أخريان هل كان مركز علماء أحاديث تاسي أحاديث كالعيه وفيرينيه أقوال دور بإليه قلوا حيليه علماء كمده واجب معها قفك صلاة hadii imaamka salaada jahriyada salaada la jahrahay waa maghribkii cishaahi salaada subaxii way duhurkii casarkana waa labada la samaysto weeyaan shayga marba hadii salaad jahriye ay tahay inuu wax akhriyaa waajib kumaba aha ayay oranayaan hatta ama faatiha ama qeyrkeed buu akhriyaa ma ahanay oranayaan qowlkaas ibn kathiir wuxuu ka soo guurinaya waa imaam shaafici rahimahullah qowlkiisii qadiimka ahaa لأن شيخ إمام الشافعي وأدلتي لما قولوا لها مركو العراق جوغي قول كيس قديمة ليرا هذا عراق مركو جوغي قول كاسبوا لها مركو العراق كسو التقيو مثل كيس كؤلفيو مصر أو يمدنا قول جديد بو سميسك حديث بدن أوصل عراق كؤرك جيرين أيو ماشا كهلي مثل كيس مركا كيخر وكلابتي انت بدن مركا مذهب كيسا waa jadiidkaasa u badan qadiimka waa wax yar weeyaan marka qowlkiisa qadiimkaa horeeyey ayaa wuxuu qabaa arinka hadda sheegayna weeyaan wakadalika madhabka imaamu maalikna sidaas oo kale buu qabaa raximah ullahu iyo riwaaya oo imaam axmed isaga laftiisa waxay leeyihiin qofka marba hadday salaada jahriye tahay xataa mamuumku qofka mamuumka ee muqtadiga ihi xataa waxba arin maayo faataha xataa arin maayo bay leeyihiin ama imaam shaafici qowlkiisa jadiidkaa markii dambe uu ka laabtay qowlkiisa jadiidka waxa wy faatixada keliya buu akrinayaa buu leeyahay laakiin wuxuuna akrinayaa buu leeyahay fii sakataati imaam imaam markuu imaamku xoogaa aamusaba wax yaruu akrinaya saasuu odhanaya maanta saasuu imaam shaafici qowlkiisa oo qadiimka jadiidka ahna waa sidaa weeya imaam shaafici keliya ma qabee waxaa qowlkaa laga soo guuriyaa saxaabada qayb ka mida iyo taabiciintii iyo faman bacdahumba aqwaasha imaam shaafici way la qabaan raximahu llahu raximahum allahu jamiican ama imaam abu xaniifa iyo maaragtay imaam axmed ibn xambal iyagu waxay leeyihiin qiraa'ada imaamka salaada uu tujinayo ama salaad jahriya ha noqote ama siriye ha noqote marna mamuumka qira'a ma akrinayo waxba lagama doonin xataa faataxa ma akrinayo bay leeyihin kuma waajibin inuu akriyo bay leeyihin ama salaada ha lala jahro ama mid sir ah ha noqoto midna ma akrin kara bay odhanayaan weeyaan laakiin imaam maaragtay imaam albukhaari raximahullah isagana madhabkaa wuxuu leeyahay fi ljahri fi siriyati waljahri labadaba waa wuxuu leeyahay waa waajib inuu akriyo buu odhanaya wuxuuna leeyahay kitaabkii xadiidku wuxuu deliishanayaa laa salaata liman lam yaqra bifaatixati alkitaabi ayuu deliishanayaa juzu lqiraa'a baa la yidhaahdaa buu leeyahay ama sir ha noqoto ama calan ama ha lala jahro waa laazim inuu akriyo buu odhanaya faatixada marna kama tegayo ayuu odhanaya marka madaahibta culummada aad bay meeshaan yani runtii wakti uma hayn inaan ka hadalno laakiin masaa-ishaasay qabaan qowlka marka ay ku dhexdhexaadiyaan culummada waxaa weeye qowlka ugu horeeye filjahri markay tahay salaada jahriyada marka ay tahay oo lala jahrayo ma'muumku inuu aamuso baa la rabaa waa aamusayo waxba ma akrinayo hadday fi siri tahayna faatixaduu akhrisanaya qiraa'adiisabuu akhrisanaya imaamka uu salaadii sirta ay ahayd saasay odhanayaan weeyaan وإذا واذكر ربك كثيرا واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين واذكر حسن نبي الله محمد ربك ربك هذا حس وذكر جيسي يعني ما أردت حس في نفسك نفت هذا بحدي ذا كحس يعني ما أردت قلبك هذا كحس وحلوجي ذا ذكر يعني أبو مخلص أه oo khaalis ah qalbigaaga oo saafi digriga ilaahay u yahay la imow tadarrucan xaala kownika tadarrucan mid maaragtay isdullaynaya aad tahay adigoo mid isdullaynayo allah u khuduucayo oo ictiraafayo taqsiir inaad gashay ictiraafayo wakhiifatan waxaala kownika khaa'ifan adigoo aan mid baqayo oo cabsi ilaahay ay kugu jirto digriga ilaahay maaragtay xuskiisii saa ula imow weeyaan ودون الجهر يعني مارتي وحال كونك دون المجهور به يعني ودون الجهر يعني متك للجهر سكديس أدقوا أه قرقادت سكدت أدقوا أه من القول قولك كيس للجهر سكديس أدقوا أهويا ودون الجهر أذون لجهرين وي أذون قولك لجهرين بالوجيه يعني ودون المجهور به من القول معناها أذون دحدحاذا korna uma qaadaysid hoosna uma dhigaysid dhexdhexaadaad waxaad ka dhiganaysaa baa loo jeeda yani wasatan bayna aljahri wasiri baa loo jeeda yaad la imaanaysaa marka bayna yani maaragtay digrigaaga mid aad dadka dhagaha uga jebisana maaha mid aad maaragtay qalbiga ka akhrisana maahe waa midaad carabka ka sheegayso oodan la jahraynin weeyaan maahan inaad tidhahdo waa aamusayaayo qalbiga afkiina ka akhrin maayo qalbigaan ka akhrinaya وتاس وحا لديديه ويه ودون الجهر من القول قولك كيسا للا جهري يعني سكديس اديغو او كسغن ويه ولما بالغدو ارورتي iyo wal asali yani maartay aroortii iyo galabtii adiga oo joogo yani aba ku sugan ayaad rabbigaaga xusay bil ghuduwi baad xusay rabbigaaga aroortii al ghuduwi wa jam'u ghadatin يعني غدات وحنو جيدا جمع غدوة وحنو جيدا جمع غدوة بانو جيدا الغدو وجمع غدوة غدوة بغدو لو جمعنا ياوي بالغدو يعني أرورت وأول النهار بانو جيدا أوائل النهار والآصال وجمع أصيل وآخر حل إلى آخر النهار ويا ما لم تقلن كيدا الدنبه labadaa waqti adoo ku sugan dikriga ilaahay maaragtay rabbigaaga xus weeyaan walaa takun hana ahaanin min alkhaafiliina dadka dikriga ilaahay halmaamay oo ka tegay ha noqonin weeyaan marka dikriga oo allah la xusaa aadaabuu ilaahay u sheegay subxaana wa tacaala marka ugu horraysa waa inaad qalbigaaga ka xustaa yacni ikhlaas inaad dikriga ilaahay ula timaado ee riyaa inuu iskaa gelin waa aadaabta koowaad weeyaan tan labaad waa inaad tabarruc aad ula timaado isdullayso allah isku dullayso rabbigaaga subxaana wa tacaala tan saddexaad waa inay cabsi ku dheehan tahay weeyaan midda afraad waxa weeye waa inaadan la jahrin oodan kor u qaadin jahri faaxisha waad ogtii nusuusta ku soo aroortay aayaad fara badan ilaahay subxaana wa tacaala walaa tajhar bisalaatika walaa tukhaafid biha wabtaqi bayna dalika sabiila allah subxaana wa tacaala uu leeyahay udcuu rabbakum tadarrucan wakhiifa wakhufya ادعوا ربكم تضرعا وخفيا بان سو مرنay isla suuradana dhexdeeda ku soo marnay xadiidkii nabiga saxiixanka ku jiray markay saxaabada safarka ku jireen ay dhawqooda takbiirta kor u qaadeen wuxuu yiri ayuha naasu arbi'u ala anfusikum naftiina u naxariista u dhimriya fa innakum la tad'una asma wala ghaiba alla dhagala iyo mid in maartay maqan ma baryeesaane inma tad'unahu samii'un qariib alla idin maqlayo idin dhowbaad biilmihi idin kugu dhow ayaad baryeysaan uu leeyahay marka aadaabteeday ka mid tahay maarata weliba in subaxii iyo galabtii dikriga qofka uu badiyo labadaa waqti waa labada laba waqti oo aad u qiimo badan weeyaan walaa takun min alghaafiliin dadka ilaahay halmaamo oo maarata dikrigo ilaahay ka taga ha ka mid noqonin weeyaan ina aladiina dadkii malaa'igtii cinda rabbika rabbigaaga nabi maxamedoo agtiisa ahay ملائكتي عند الله أهي ملائكتي مقربين تلوجي له لا يستكبرون اسم وينيان كبر لما يمادان اسكما سر مريان عن عبادته الله بريبيس عبادتيس يعني عابد الله عابدان اسكما سر مريان اسم وينيان بل إلهي سبحانه وتعالى بأهو قان سمان وأمركي سقاتان أي أضوموا إنه يهين بيقران ويان لا يستكبرون اسم وينيان عن عبادته بريديس يعني عبادتيس اي بريديس الله اسكما وينيان ويسبحونه الهي كتسبيح سدان سبحانه وتعالى ونسقان ودم وحا نحن ودم اي كهفان يسبحونه بالليل هذين إيه بالليل والنهار لا يفترون من كنوغان كما دالان ويان كما دالن هبين إيمالين بالرب وكتصبح سنة يوم وله أي لله إلهي بي يسجدون أسجودا سجودنا إلهي كلي أسجودا لا يسجدون لأحد غير الله سبحانه وتعالى أحد إلهي كسوه علي وما سجودا مركا أيضا وحوي ملائكة نوع عاسة وربي قوضة عبادة لأن اسكويني وتز... يعني تنزيح يا تقديس يا تصبيح دا كجرة وربي قوضة أسجوده waa malaa'igtii muqarrabiinta ahayde bani aadamkii ku dayda oo waxaad kaga dayataan cibaadada iyo khayrkaas kaga dayda baa loo jeeda yacni in ugu dayda aayadda waxa loo sheegayo iqtidaa inaan ku samayno oo khayrkaas aan kaga maaragtay kaga dayanno ayaa la doonayaa weeyaan hada wabillahi tawfiiq sala allahu wasalam calaa